I'm Douglas Simpoga in Washington, wishing you all the best.
subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington waa subaxnimo isniina sagaal iyo labaatanka mey sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemida geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a soomaaliya ee dadka waxaa idaacadda subaxnimo idin daadiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida madaxweynaha dalka turkiga reseb dayib erdogan oo mar kale ku guulaystay madaxtinimada dalkaasi turkiga
marka dadka turkiga waxay radi fiican ka leeyihiin xisbiga madaxweynaha iyo hogaamintiisaba maadaama ay mar kale u codeeyeen iyadoo turkiga xaaladan ay ku sugan tahay qodobada kale aad dhegaysan doontaanna waxaa ka mida madaxweynaha yugandha oo sheegay in khasaare soo gaadhay ciidamada ka jooga soomaaliya xanuunno laga soo sheegayo xoolaha ku nool deegaano ka mida jubbaland kanada oo bilowday qorshe cusub oo ay dib ugu dejinayso qoysaska soo galootiga ah qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa u muuqda in uu ku guulaystay doorashadii ku-celiska ahayd ee madaxtooyada dalka turkiga kadib markii uu codadkii la tiriyey helay in ka badan boqolkiiba laba iyo konton codadka ilaa haatan la tiriyey ayuu erdogan ku guulaystay in ka badan boqolkiiba laba iyo konton halka musharaxii sida weyn ula loolamayay kamaal karidari oglo uu isaguna helay in ka badan boqolkiiba toddoba iyo afartan iyo badh sida ay ku soo waramayso wakaaladda wararka dalka turkiga ee anadaalo loo yaqaano afhayeenka xisbiga a k badi oo xisbiga talada haye uu hogaamiyo erdogan ayaa sheegay in dadweynaha waddankaasi ay taageero weyn u muujiyeen madaxweyne erdogan iyaga oo siiyey codadkooda sida ka muuqata doorashadii ku-celiska ahayd ee axaddii shalay ka dhacday dalkaasi turkiga guusha erdogan waxay sii dheerayn doontaa muddo xileedkiisa isaga oo dalkaasi soo xukumayey muddo labaatan sannadooda madaxweynaha maraykanka jo biden iyo guddoomiyaha aqalka wakiilada maraykanka kafi macarthy ayaa axaddii shalayto isku raacay heshiis ay markii hore aada ugu kala fikir duwanaayeen oo la xidhiidha in la kordhiyo qadarka deymaha ay dowladda maraykanku qaadan karto labadan mas-uul oo kasoo kala jeeda xisbiyada dimuquraadiga iyo jamhuurigu waxay mudanayaasha baarlamaanka ugu baaqeen inay ansixiyaan sharcigan toddobaadka dambe hase ahaatee xubnaha progressifka loo yaqaano ee xisbiga dimuquraadiga iyo xubnaha garabka midigta ee xisbiga jamhuuriga ayaa durbadiiba u muuqda kuwo mucaaradad kala hortegaya heshiiskaasi ay labada mas-uul waa guddoomiyaha aqalka wakiilada maraykanka iyo madaxweynaha maraykanku ay isku afkarteen intaasina dhegeystayaal waxaa ku eg warkii dunida subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaay halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington aynu ku bilownay sidii aad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa ku guulaystay wejigii labaad ee doorashadii ku-celiska ahayd ee axaddii shalay ka qabsoontay dalkaasi doorashadii afar iyo tobankii mey dalkaasi turkiga ka dhacday erdogan muu helin boqolkiiba konton codadkii la dhiibtay taasi oo ka dhigi lahayd inuu guulaystay hase ahaatee doorashadii shalay ayaa muujinaysa inuu ilaa haatan haysto boqolkiiba laba iyo konton codadkii ay dadweynuhu dhiibteen wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa faahfaahinta inoo haya madaxweyne erdogan waxa uu bedelay taariikhdii mas-uulkii astaanta uu ahaa dhalashada jamhuuriyadda turkiya ee mustafa kamaal ataturk shan iyo tobankii sannadood ee uu xilka hayay mas-uulkaasi iminka erdogan ayaa ka badan dadka ka faallooda siyaasadda turkiya markii ay noqotay in doorasho kale la qabto waxa ay saadaalinayeen in uu madaxweyne erdogan guulaysanayo sidii ayaanay u dhacday waxa ay ahayd markii ugu horeysay ee dalkaasi doorasho laba wareeg ah laga qabto markii la xaqiijiyey guusha erdogan malaayiin qof ayaa gaadhay aqalka madaxtooyada ee magaalada cankara istanbul oo uu ku sugnaa ayuuse markii hore kula hadlay boqolaal kun oo isugu soo baxay khudbad soo jiidatay dadkii dhagaysanayay ayuu jeediyey Bir demokrasi bayramı yaşatan milletime waxa uu sheegay inay turkiya guulaysatay muxaafad iyo mucaaradba madaxweynena uu u yahay bulshada turkiya oo dhan waxa aynu soo gabagabaynay ayuu yidhi wareeggii labaad ee doorashada madaxtinimo annaga oo raalli ka ah dadkeenna haddii ilaahay raalli ka noqdana dhammaanba dadweynaha turkiya ayaan u shaqayn doonaa guushan madaxweyne erdogan maxay uga dhigan tahay dadweynaha turkiya su-aashaasi ayaan weydiiyey siraad jacfar maxamed oo ka faallota arrimaha turkiya iyo afrika degana magaalada istanbul ee dalkaasi Eh, cabdi xaafid waa maasan tahay Eh, sidaan la ognahay eh, doorashooyinkii madaxweynenimo ee ka dhacay dalka turkiga waxaa kusoo baxay madaxweyne erdogan konton iyo laba dhibic toban boqolkiiba Eh, madaxweynaha wuxuu hogaamin doonaa shanta sano ee soo socoto eh, dalkaasi iyo xisbigiisa sidaan la socono eh, xisbiga cadaaladii horumarka uu hogaamiyaha u yahay madaxweyne erdogan waxay dalka soo maamulayeen muddo labaatan sano ah anagoo og in dalka turkiga muddadii saddexdii sano ugu dambeysay inay ka jirtay eh, sicir barar in ay qiimaha beeshay lacagta turkiga waxay dalka turkiga iy- dadka turkida iyagoo waxaas dhan og ay u codeeyeen eh, mar kale madaxweyne erdogan inuu dalka hogaamiyo Eh, dadku waxa ay ogyihiin in dadka waxa samata bixin karo iyo dalkaba inuu yahay xisbiga cadaaladii horumarka uu madaxweynaha u yahay madaxweyne erdogan Eh, dadka turkiga waxa ay rajeynayaan in ay eh, inuu kulli suurtagalaan ballanqaadyada uu sameeyey madaxweyne erdogan oo ay ka mid tahay in hal sano ay isticmaali doonaan gaaska lacag la-aan inay ku isticmaali doonaan in la kordhin in la kordhin doono eh, mushaharka shaqaalaha rayidka ah inay dib usoo noqon doonto lacagta qiimaha beesha ee dalka turkiga inay dib qiimo u yeelan doonto in xukuumadda cusub iyo ay la imaan doonto qorshe cadcad oo ku saabsan eh, qaxootiga Eh, sidoo kale waxaa la filayaa in siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka turkiga inay ka duwnaan doonto tii hore oo siyaasad arrimo dibad oo turkiga mansab iyo maamuus eh, weyn u- u sameysay ay noqon doonto sidii kuwii horeba Eh, marka dadka turkiga waxay radi fiican ka leeyihiin xisbiga madaxweynaha iyo hogaamintii hogaamintiisaba maadaama ay mar kale u codeeyeen iyadoo turkiga xaaladan ay ku sugan tahay dadka ajanabiga ah ee ku sugan turkiya dabcan guusha erdogan waa ay ku diirsadeen maadaama oo uu mucaaradku ku ololeeyay inay dadkaasi dalka ka saari doonaan gaar ahaan suuriyiinta waxaase wadankaasi ku nool dad badan oo ay soomaaliya ku jirto dhalinyaro u badan wiil iyo gabar soomaaliyeed oo degan magaalada istanbul ayaan dareenkooda weydiiyey magacyadooda ayay ku bilaabayaan bismillaah raxmaan raxiim Eh, magacaygu waa xamdi xasan waxaan ku noolahay eh, dalka turkiga gaar ahaan magaalada istanbul waxaan kaloo si gaara ugu hambaliyeynayaa eh, ajaanibka dadka ajaanibka ee ku nool dalka turkiga oo si eh, baqasho xoog la aad uga qabay haddii ay mucaaridka eh, xisbiga mucaaridka u guuleysto in ay wadanka ay ka bixi doonaan guul guul erdogan eh, mar labaad iyo mar saddexaadba Cabd- anigoo ah cabdirashiid muuse waxsan ku degana magaalada istanbul ee turkiga Ee, waxaan aada uga faraxsannahay doorashadan ee, ka dhacday iyo guushan uu soo hoyey erdogan taasu ee, waa mid ay dhammaan ajaanabka oo dhan nala qabaan farxaddaas ee, dadka ku nool waa guul u soo hooyatay ee, dadka ee, ajaanibta ku nool ee wadankan turkiga ee, markaa waa guushan waan faraxsannay dhammaan haddaan nahay shacabkan ee, ajaanibta ee ku nool ee turkiga madaxweyne erdogan ayaa fariin u diray murashixii la tartamayay waxa aanu sheegay in reer turkiya nabadgeliyeeyeen dhowaana xisbiga weyn ee mucaaradka ahi uu nabadgeliyeyn doono ololaha doorashada ee socotay labada bilood waa ay qaraadheyd marka loo eego taariikhda doorashooyinka turkiya erdogan marar badan ayuu mas-uulka la tartamaya ku tilmaamay inuu argagixisada taageero guusha erdogan marka laga reebo gudaha turkiya waxaa looga dabaaldegay dalal ka baxsan dalkaasi madaxweyne erdogan waxa uu sheegay inay soo tahniyadeeyeen madaxda dalalka libiya qatar azerbajaan iyo usbekistan sidoo kale waxaa tahniyad uu soo diray madaxweynayaasha dalalka maraykanka ruushka iyo soomaaliya iyo wadamo kale qaarkood madaxdaasi waxa ay sheegeen inay imikaba soo dhoofi doonaan haddii ay casuumo deg dega helaan si ay si foolka fool ah ugu tahniyadeeyaan doorashada turkiya isha ayaa meelo badan oo caalamka ku taala lagaga hayay wadamada yurub iyo reer galbeedka maxay uga dhigan tahay guusha erdogan maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leester ee dalkan britain ayaan su-aashaasi weydiiyey cabdi xaafid marka horeba ma aynan dooneynin inuu soo baxo erdogan dowladahan reer galbeedka ah haddase hadduu soo baxay waxay uga dhigan tahay way ku qasban yihiin in ay la shaqeeyaan oo la tacaamulaan oo weliba ay soo dhaweystaan way ku qasban yihiin hal kale oo meesha jira ay ma jirto turkiga kama maarmi karaan reer galbeedka meesha uu kaga yaalo dunida ee juqraafi ahaan ah istraatiijiyad ahaan ah iyo xubinimada uu nato ka midka yahay awgeed waxay ku qasbanaan doonaan in ay soo dhaweeyaan doorashada u hambalyeeyaan waxyaabaha inta badan ay ku waynayaan maxay ahday saaxiibtinimadiisana ay hoos u dhimaan ilaa iyo inta uu wadciga si kale isku bedeli doono inkasta oo madaxweyne erdogan guulaystay laakiin waxaa hortaalla howl adag dhaqaalaha dalku hoos ayuu u dhacay sixir barar ballaaran ayaa ka jira dhowaana dhulgariir ayaa dalkaasi ka dhacay ay dad badani ku le-deen sidaasi oo ay tahay shacabka turkiya waxa ay door bideen inuu madaxweyne erdogan xallin karo dhibaatooyin badan oo ay qaarkood u arkaan inuu isagu abuuray cabdixaafid cawil ismaaciil v o a in london
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington milatariga dalka uganda ayaa qiray in qaar ka mida askartoodu ay gacanta u galeen ururka al-shabaab kadib weerarkii jimcihii ay ururka al-shabaab ku qaadeen saldhig milatari oo uganda ciidamadoodu ay deganaayeen oo ku yaala magaalada buulomareer warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa isugu keensoo dubariday falastiin axmed imaan afhayeenka ciidamada uganda falaxi kulakeye ayaa u sheegay laanta afka soomaaliga ee v o a inuu ogyahay in qaar ka mida ciidankooda ay qabsadeen al-shabaab waxa uu ka gaabsaday inuu sheego tirada ciidanka la qabsaday waxaana uu xusay inay taasi noqonayso mala awaal waxa uu sheegay oo kale in ay koox u direen soomaaliya soo baarta xaaladda kadibna ay warbaahinta la wadaagi doonaan ha yeeshee sarkaal soomaali ah oo codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa b o eda u sheegay in al-shabaab ay qabsadeen ugu yaraan saddex ka tirsan ciidamada uganda al-shabaab waxaa kaloo ay sheegteen inay maalintii jimcihii dileen boqol soddon iyo toddoba ka tirsan ciidamada uganda hase yeeshee shalayna tiradaasi way kordhiyeen waxayna gaarsiiyeen in ka badan laba boqol ha yeeshee tiradaasi ma aha mid si madax bannaan loo xaqiijiyey sarkaal soomaali ah ayaa u sheegay v o a maalinta weerarka uu dhacay in saldhigga ciidamada uganda ee golweyn ay soo gaareen boqol ilaa iyo boqol labaatan askari oo kasoo baxsada saldhigga buulomareer sarkaal labaad ayaa u sheegay v o a inay maalintaasi golweyn soo gaareen boqol iyo shan iyo toban askari afhayeenka u b d f waxa uu v o a u sheegay in saldhigga ay joogeen hal urur oo dhan laba boqol iyo koo iyo labaatan askari wuxuu sheegay in al-shabaab ay bumbuuninayaan tirada dhimashada madaxweynaha uganda yuberi museveni ayaa isna saaka sheegay in saldhigga lasoo weeraray ay yaaleen laba taangi qori dhumuciisu uu yahay afar iyo toban dhibic shan milimiter oo lidka diyaaradaha ah iyo madaafiicda b m ka waxa uu sheegay museveni in qaar ka mida askarta aysan shaqadooda uga soo dhalaalin sidii la filayay taasi oo abuurtay buu yiri xabqan ay ka faa'iideysteen ururka al-shabaab oo markaasi dul martay saldhigii waxa uu sheegay museveni in ilaa iyo siddeed boqol oo maleeshiyaad al-shabaaba ay ku lug lahaayeen weerarkaasi waxa uu yiri waxay ahayd fursad ay seegeen in ay baabi'iyaan al-shabaab waxa uu sheegay inuu howlgalku socon doono al-shabaabna ay ka qoomamayn doonaan weerarkaasi ciidamada uganda ayaan weli ku laabanin saldhiga buulomareer milatariga maraykanka ayaa shalay sheegay inay duqeyn la beegsadeen al-shabaab maalintii weerarka uu dhacay duqeyntaasna lagu burburiyey hubkii iyo qalabkii al-shabaab ay sida sharci darrada ah ku qaateen maraykanku waxa uu sheegay in duqeyntaasi dad rayida aanay dhibaata kasoo gaarin mahadsanid falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi inoo soo koobaysay halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa sii kordhayey tirada xoolaha ee dhimanaya iyadoo la sheegay in cudurro aan weli la aqoonsan ay xoolahaasi u dhimanayaan wasaaradda xanaanada xoolaha ee jubbaland ayaa sheegtay nooca uu yahay xanuunadaasi kuwaasi oo sababayay inay dhintaan in ka badan saddex kun iyo shan boqol oo neef balse ay sheegeen in ay sii kordhayso tirada xoolahaasi dhimanaya faahfaahinta warbixintaasi waxaa kismaayo ka soo diray wariyahayaga aadan maxamed salaad cudurkan oo si weyn u saameeyey xoolaha ku nool deegaanada jubbada hoose iyo jubbada dhexe iyo qaybo ka mida gobolka gado ayaa waxa uu galaaftay nolosha xoolihii ugu badnaa kaasi oo galaaftay ilaa iyo xoolo gaaraya saddex kun iyo shan boqol oo neef oo geelahi iyadoona sidoo kale ay cudurkaasi ay saameyn xooggan uu ku yeeshay toddoba kun iyo shan boqol oo neef oo geela sida uu sheegay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa jubbaland maxamed nuur cali nuuraani waxa uu sidoo kale faahfaahin ka bixinaya cudurkan iyo waxa uu yahay oo uu sheegay in wasaaraddu ay baaritaan dheer ku soo samaysay
intaan xog ururin ku jirnay xanuunka markii lasoo sheegay dhakhaatiirta caafimaadka xoolaha waxay xooga saareen siday u ogaan lahaayeen xanuunka wuxuu yahay saad la socotaan ma jiro libratory ama shaybaar qaranka ama mid jubbaland oo lagu baaro xanuunada xoolaha sidaa daraaddeed dhakhaatiirta waxay xooga saareen siday u ogaan lahaayeen calaamadaha iyo astaamooyinka lagu ogaan karo xanuunkaas ugu dambeyn dhakhaatiirtan waxay gaareen natiijo ah in xanuunka meelihii loo laga filayay ama xanuunkii loo malaynaya uusan noqon uu yahay xanuunka boqolkiiba siddeetan ee xanuunka la yihahdo qararka oo inta badan xilli roobaadka la arko xanuunkaasoo sababo bacteria run ahaantii dhakhaatiirteena ayagoo ku mahadsan iyo wasaaradda waxay sameeyeen wacyigelin xoog leh iyo dadkeena siay u gaari lahaayeen u gaarsiin lahaayeen xanuunka iyo noocuu yahay sidii loo daween lahaa xanuunkan wuxuu gaar u yahay horta waa geela ilaa hadda lo-da iyo ariga midna laguma arkin ma jirto arrinta dhehayso ilaa hadda aan ogaanay ama intaan baarnay ma jirto xanuunkan antracis waay ama ama kud waay laleeyahay waxba kama jiraan sababto haddii kud ahaan lahaa lo-dan waa lagu arki lahaa sidoo kale bani aadamka ama dadkan waa usoo gudbi lahaa marka xanuunkan dhakhaatiirteena baaritaan dheer kadib iyo markay ogaadeen iyo tijaabooyin aan sameynay waxaa lagu ogaaday in uu yahay xanuunkan qararka xanuunka hajaska loo yaqaano ama qararka soomaalida u taqaano xanuunkaas oo bacteria sababta wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa jubbaland ayaa sheegay in cudurkan uu galaaftay nolosha xoolihii ugu badnaa iyo sidoo kale in ay nuuca uu yahay cudurkaasi isagoona faahfaahin ka bixiyey deegaanada iyo sidoo kale sidau u saameeyey cudurkan xoolaha geela ahaantiina ilaa hadda kiisaskana soo gaaray inkastoo deegaana aan la gaari karin oo dowladda aysan gaari karin ay jiraan laga soo sheegayo u badan jubbada dhexe haddana intii dowladda ay gaartay ilaa toddoba kun iyo shan boqol oo neef oo geela ayuu saameeyey xanuunkan halka saddex kun iyo shan boqol in ka badan ay dhinteen arrintaas oo halis ah dhibaato dhaqaalena ku noqon karta dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha iyo cid kasta oo wax ka qaban karta arrintan inay wasaaradda ka garab istaagto in dadka soomaaliyeed oo haddaba la daalaadhacayo qaxootinimo iyo saboolnimo in loo badbaadiyo xoolahooda siiba geela dadka soomaaliyeed waxay ku tiirsan yihiin saad loo socotaan boqolkiiba siddeetan waa xoolo dhaqato dad xoolo dhaqato beeraley ah dad xoolo dhaqato bes ah qof kastoo ama qoys kastoo soomaaliyeed wuxuu haystaa haba yaraatay ha badnaatay waa xoolo waxaana gurigiisa lagu isticmaalaa waxyaabaha kasoo baxa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa jubbaland maxamed nuur cali nuuraani ayaa ka digay in haddii cudurkaasi la daweyn waayo uu sababi karayo barakac hor leh xilli dadka soomaaliyeed ay ka soo kabanayaan abaarihii baahsanaa isagoona ugu baaqay hay-adaha deeqbixiyaasha in wasaaradda laga caawiyo sidii gurmad dawo ahi loola gaari lahaa xoolodhaqatada ku nool deegaanada jubbada hoose iyo jubbada dhexe sidaa daraaddeed wasaaradda xanaanada xoolaha waxay ku baaqaysaa hay-adaha saaxiibka la ah wasaaradda iyo hay-adaha kale oo caalamigaba arrintan waxay keeni doontaa hadday sii socoto yacni dhibaato dhaqaale taasoo sababi doonta inay dadka soo qaxaan ay soo galaan kaamamka ama i d bska iyo goobaha qaxootiga soo galaan inta dadka soomaaliyeed xoolahooda dhammaan lahaayeen waxaan ku baaqaynaa in halkay joogaan lagu caawiyo dawooyin iyo waxaa jirto wasaaradda waxay wadaa inay daweyso xanuunkaas ay daweyso waxaan u baahannahay yacni garab in laga siiyo sababtoo ah dowladdu awoodeeda ma gaarsiisana inay kabargareyso ama ay daboosho dhammaan baahiyaha loo baahan yahay sidaa daraaddeed waxaan ku baaqaynaa mar kasta in la garab istaago wasaaradda si xanuunkan wax looga qabto run ahaantii ma ahan waxay u baahan tahay antibiotic xoog badan bay u baahan tahay qalajyo xoog badan baa loo baahan yahay sidaa daraaddeed dhaladiiba laga yaabo in neefka miisaankiisa inay ku xirnaato in hal dhalo laba neef loo qaybiyo ama saddex neef xoolihii ugu badnaa ayaa cudurkan waxa uu si weyn ugu saameeyey deegaanada jubbada hoose jubbada dhexe iyo qaybo ka mida gobolka gado iyadoona geelii ugu badnaa uu galaaftay cudurkaasi dadka xoolodhaqatada ahi oo aynu goor sii horraysa la xidhiirnay ayaa dhankooda sheegay in ay sii kordhayaan tirada xoolaha u dhimanaya cudurkaasi ay wasaaradda maanta shaacisay aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
haatana jabuuti dalka jabuuti waxaa baryahan dambe ka socdaa magaalaynta qorshaysan ee kusii fidaysa iyada oo dhismayaal cusub oo cimaarada ah ay ku soo kordheen magaalada jabuuti sidoo kalena dowladda ayaa markii ugu horreysay xafiisyo qaabilsan horumarinta magaalaynta ka furtay gobolada kale ee dalka gudihiisa wariyaha v o a ramadaan muuse ayaa warbixintan jabuuti ka soo diray markii magaalaynta qorshaysan laga dhaqaajiyey magaalada caasimadda ee jabuuti waxay dowladdu u howlgashay sidii magaalayntaasi loogu sii ballaadhin lahaa dalka intiisa kale iyadoo markii horraysay xafiisyo qaabilsan horumarinta magaalaynta laga furay gobollada kale dalka gudihiisa wasiiradda horumarinta magaalaynta iyo guryeynta dalka jabuuti aamine cabdi aadan ayaa sheegtay ahmiyadda xafiisyadan ay u leeyihiin magaalaynta gobollada halkan magaaladii waaye ay kordhayso ay weynaanayso dadkeedii badanayo dhismihii badanayo inaan meeshii aan anaguna ku yeelano maxay dhe xafiis daruuri bay noqotay xafiiskaasina sidii la doonayey buu hadduu ilaahay yidhahdo u shaqayn doonaa wuxuu qaban doonaa dee shaqadii wasaaraddu qabanaysay shaqada wasaaraddu way ballaaran tahay hadday tahay magaalaynta hadday tahay dhismaha hadday tahay maxay dhe wixii la bixinayo sharci waa idinla joognaa dariiqyada la xidhay ee dariiqa u cadadnaa wixii maxay day la khalday oo dhan maanta waan haynaa xalkeediina waa la hayaa qaar ka mida dadweynaha jabuuti oo aan wax ka weydiiyey arrimaha horumarinta magaalaynta qorshaysan ee sida cilmiyeysan usii fidaysa ayaa iyaguna sidan iigu jawaabay farxaan aadan cabdi ibraahim maasha allah wallahi magaaladu horta dhismahaygu aad buu socdaa dhaqaalahaygu aad buu socdaa kulley dee jawigu wuu fiican yahay xoog buu fiican yahay kulley markay lacag waddanka timaado dhismaa yimaada dhaqaala yimaada bacmishir badan baa yimaada iminka waxaa bacmishirka dee dadkii xaafadaha joogay ayaa xitaa bacmishir wax iibiya maasha allah waxaan leeyahay wallahi dee waddanku si fiican buu socdaa inta hadhana waxaan loogu daro saalax ismaaciil cabdi ibraahim horta way qurux badan tahay magaaladu si fiican bay u socotaa si fiicanna way u fidaysaa bibileeshiki dadkuna aad buu u ballaadhay waana loo baahan yahay guryeynta fiican laakiin wadooyinka ayaa lagaba maarmaana wadooyinkiina dadkeenu dhib bay ku hayaanoo dee tii la dhisaba biyaa lagu shubaya wadooyinka ha yani dee dadkan loo dhisay iskama xil saaraan wadada waayo tii marka farta laga qaadaa biyo lagu soo deynaya saabuunloo dee tataayirka markuu mara way wada kala go'aysaa markaa dadka maxaad kula talinay dadka wadooyinka dadka dhulka iyagaa leh dowladdu ma ahin askarta iyo ma ahin dadkan waa shacabka shacabka dhulkooga ha ilaashadaan rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti
kanada ayaynu gudbaynaa dowladda kanada ayaa ku dhawaaqday nidaam cusub oo dadka sugaya dibudejinta dalkaasi ay ku heli karaan afiise booqasho ku-meelgaadh ah taasi oo u suurtogelinaysa inay la midoobaan qoysaskooda ka hor intaanay u suurtogelin amaba aanay helin dibudejinta dalka kanada warbixintan amuurahaasi ku saabsan waxaa magaalada toronto ka soo diray wariyaha v o a xuseen nuur xaaji lamaanayaasha caruurta iyo waalidka soogolootiga ah ayaa dadkooda ay jecel yihiin si fudud ula midoobi kara iyagoo ka faa'iidaysanaya barnaamij cusub oo ay daahfurtay dowladda kanada xubnaha qoysaska ee dibadda ku sugan ee u socota dacwad ay kula midoobayaan ehelkooda ku sugan kanada ayaa hadda dalban karaa fiise booqasho oo ku meel gaara beddelkii ay sugi lahaayeen inta laga aqbalayo dacwadooda imaanshaha kanada sidaasi waxaa sheegay wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga kanada shon fraser nidaamka cusub ayaa wasiirku ku sheegay inuu adeegsanayo hab horumarsan oo aqoonsanaya in qofka uu yahay mid dib u dejin ka sugaya kanada sidaa darteedna si dhaqso ah loogu ogolaanayo fiisaha booqasho ee kumeelgaarka ah labada kiis ee kale ah in qofka uu dib u dejin ka sugayo kanada iyo inuu dalbado fiise booqasho oo kumeelgaar ah ayaa lagu sheegay inay yihiin laba shay oo aanan iska hor imaan doonin wasiirka ayaa tilmaamay in heerka ansixinta fiisaha booqasho ee kumeel gaarka ah ee lagu dhawaaqay jimcihii uu gaarayo siddeed iyo sagaashan boqolkiiba inta badan in ay midoobaan qoysaska waxay qaadataa sanad iyo ka badan balse tallaabadan ayay dad badan u arkaan in ay soo dadejin karto in qoysasku ay isku yimaadaan xilli hore si kumeel gaar ah waatan nimco cabdi oo ka mid a dadka soo dhaweynaya barnaamijkan cusub barnaamij fiican waaye haddii sida loo fiirinayo ee familiga isku keenayaan waa processka ay sugayaan responserka oo ninka ama familiga dhan wadaguud caruurta waxan ay wada sugayaan inay soo booqan karaan dadkooda inta u jooga aaday u fiican tahay ay hadhowtana noqon karaan proceskeeduna weli sii sugi karaan tasaalan waxa ah haddii maanta naagta responsor garanaysa inta ay joogto iyadoo urle ee inta timaado ninkii ilmaha ay is arkeen laba sano wax kiisas saas camalaa dhacan oo hoolda la geliyo taas camal hadduu odayga soo booqan karo naagtiisii cunugiisa waa fiican tahay haddana noqon karo oo proseskiisan wax ka gaaraynin oo sidiis usii wadanayo meeshiisa kasii qabsanayo inta laga keenayo wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga canada shon fraiser ayaa sheegay inuu rajaynayo in muddada helista fiisaha booqashadu ay qaadan doonto ilaa soddon maalin sidoo kale wasiirku wuxuu tilmaamay in dadka ku imaanaya dalkan fiisaha kumeel gaarka ee booqasho la siin doono warqad u ogolaanaysa inay shaqaystaan muddada ay booqashada ku joogaan wuxuu xusay inuu fahamsan yahay muhiimadda ay leedahay in ay awood u yeeshaan inay dhaqaale ahaan taageeraan nafsadooda iyo qoysaskooda muddada ay halkan joogaan xuseen nuur xaaji v o a toronto aad buu mahadsan yahay xuseen nuur xaaji oo warbixintaasi noo soo diray haatan dhinacii heesaha aynu jaleecno heestaasi hooyo ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeenii saaka iyo caalamka intaynu mar kale hawada ku kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo حقها لما ما اجي قريب